bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiifayle ramadaan kariim dhegeystayaal meel boose roogtaanka ka dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinkii labaatan iyo toddobaad jasitoosa weliba uusan ku baaraya stuudiyaha kooda warsan oo ka mid waa hamiin samafaynal iyo iskaarga doonaan kooxooyin markaas ku kooban saddex kooxood ama saddex xaafadood xaafadogaas oo markaasan tartamaha in iyo gudban faynalaha waan iyo la tartamaan kooxdii xalay faynalka iska xaadireeyay ee barda waa xaafada salaamey b xaafado oo ka sadiida e ee tartamo doonaan waliba iyo shilayina bardaale b ideeda e iyo haabare e marlama dasanka naga xaafado oo kasa toose tartan adag dhamara doona mid waa bardaale b ideeda e iyo haabare e sideeda xaafadood mid baa si toose markaas iyo ka tartama doonaan hal telefon oo markaas iskala jaraan iyo weliba su-aalo markaas ku kooban labaatan iyo koo su-aalood mintodoba su-aal yana dhahan diyaari waa ku faa'iidaysi ee majara xaafado saasaan sheegana su-aal walba ama todobada su-aal xaafad walba todobadii difaacatoy waliyo kulakootiya dhagta wali kaloo xaafado anaa in sheegaya in markaasa xaafadii lakooyta dhibco badan ama natiijo ku badan lamada xaafadood kala natiijayaalkii lakuwayan maybaya sitoosan ku gudbi doontaa finalka waan waliba iyo dhadheero doonta ama ciyaar dhamar doonta kooxdii xalay finalka saati ee xaafada salaamay b bardaale b igeeda e iyo haabra e nidaamkii shalay una markaas kuwada hadalni eedana dareeran haddana saas oo kaliya saasaan ka sheegay inyo adkaayaan xaafado midba saas oo kale ku codsadaan inyo buuqi iyo sawaxanka dhidhankeeda ku koyo iyo yaraayaan raadiga isku gaabiyaan su-aalo iyo safaydan dhugun sudaan balku faa'iidaysi ee majara su-aalla way weydiiya xaafadda haddii ku jawaabo waayto ku noogta guddigiyaa laku wareejiyo oo jawaabta biye shuruudo barnaamijka saasaynan haada doonaan mayba barnaamijka taabagelyahaya jaamacadda waa mayba taabagelyahayana garab walaal waliba jaamacadda koonfurta soomaaliya iyonan hoosaayaata su-aalo garbuuda cultural waliba iyonan diyaaraata lamada su-aalka dhextaalka saas oo kale hormuud telecom isgaarsiintana mayba iyonan fududahayaatee qadka telefonka iyo waliba isgaarsiinta una hamiin walba ka xiriirana barnaamijka uu ka wayndhuhiyo waliba markaas stuudiyaha ila roogana tim markaas ku dareera garab walaal ousan ka horeeyay gudoomiyaha guddiga garab walaal yaxye maalin yuusuf iyo weliba xuseen cadaani iyo maxamed salaad oo hamiin walba stuudiyaha xaadirka hayeen oo ka gudoomiyaga weheli saas oo kale abwaanada barnaamijka uu ka sidiida xaafadood taageera doona waana dhiirigelinta suubi doona maybuwaa muxsen qaalib qaasim jaakore faarax xuseen xaaji abwaan weero iyo weliba mukhtaar sheekh adan dalmar abwaan dalmar oo ku suna stuudiyaha xaadirka waana usile xaafada saddexaad miciloodasa anig inayka iyo fidhiyo waana oo ka dhiirigelin asuuqay doona xaafado yaa unweere intiiyo qadka telefonka xaadirka ayin intii ana nin goradin abwaanada halo bardaala b
halo radio warsan halo ideeda e
halo radio warsan halo haabra e halo radio warsan idaa mahadsantiin taleefanada noola dareera insha allah raadiga isku gaabiyo meela taleefanka haddii isin nin kula dareera raadiga isin siin ku baagdhayliyow una ninka suurtoowana in una sitoosa siin dhegi isina jawaabo isin diyaarsanaya su-aalo una noo kooyaan inelkii kaanaba isin safaylanin dheegna taasna midbaa markaas sababeesa raadiga isinka dheer raadiga isku gaabiya abwaanada yaa markaas anweere ee anka horeyntii abwaan weerow oo ka sadiida xaafadood haddiina kinkanaga maygwa bardaala b ideeda e iyo haabra e ayaata owka berdala b
may ma kii dheganaynama doomaha boodi berdala b berdala b mayaga berdala b
meesha ka yaray berdala b ay taageerahay berdala b idiinna berdala b
jaakor haye
tii ay uga dileen tiilay ah toogabsada
qaansidada bogseen oo midiya b bardaala b basi ideeda e iyo haabra e ayay hireen
anoo
adeer yaatahay
haawaryahan
kanagsoy haawaryaha haabra e haa dalmar
anu war dal duwal inga boron deegaanka habare yanko waaba markii horeba micnaha adan ka talatamiya ها أبلانكي أي جيتي madan
آه هكذا يجعله ها آه. اوكي waanahay berdaaladiya bwanwero haabare ee dalmar iyo weliba jaakole oo isuna sideed sadeeda warqadood ee maxamed salaad nindiari mayba kashal qorana ee b c taas mayba shal idaayase xaafadii ama lankii ee qabsada in xaafadda tiitis su-aalo koowaad laka bilaabo
يا لقبك موسم ما يبو أما هو يا ما دام برد ربي معك دي باقاتي الله شوف آه اهدي رواقك hamiinadan waaba yah آه برازيك عليه إيش شو ده باسك ويش أنا في يدهم abwaan jaakole ee qabsadi بي أنا dalmar c b na أنيكا b berdaaloomia برد ربي bacdaka uu ka dhigay برد ربي باريوة waayahay xaafado yaa unweere intii iyo markaas dareenka kiiyo iyo nambarada lah kula hariyow iyo dhiibadaan daqiiqada kooban ama lamalam daqiiqa siiyaan ka hore intii bardaale bii ha dhowaada dareenka kiiking ee ka eedan sama finalka uu ka tartanka iyo weliba nambarada taageeraha kinaasiyan kula hariirayaan
أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
bardaale bii ha dhowaada dareenka kiiking iyo nambarada taageeraha kinaasiyan kula hariirayaan fadlan ee dadka kale ee duhuwaha dooga gaabiye أو- أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن قد عامل سلامي دمان دادية برنامجك تتابولتك إيو قدية قرب ولال أما إن شاء الله لو سلامتك تايتل تايتل ميبا سوقما نغيب ورين أغاسما قدود إذا حدا إيو أغاسما agaasimaha guud ee idaacadda ilaal iyo mas-uuliyaha muxudiin xusni iyo garab walaal doctor xuseen cali nuur cadaani doctor maxamed salaad axmed abwaan abwaan xusni qaasim jaakole farxaan xuseen xaaji abwaan werow cali koronto dhammaan taageerayaasha xaafadda berdaalabi ee mibanaha atolaadaha waxayaagan onekasamayaan xaawar iireese yaa mibanaha atawaara ayaagan qaaliga lambaradeen oo baladii quraan lambar kood li li oshan toddobaati afar saani lama lambar kale toddoba afartiili toddobaatiili ebe lama obilekote
idan mahsantiin bardaala d idada ayaan weere idada ha dhowaada dareenka kiiking iyo nambarada laasin kula hariirow
أولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد إن مكور لبن تتصل علي أمان دادي إياك إذا عاد ورسا iyo anoo weliba salaantada kala qaadana dhammaan guddiga garab walaal iyo ankajaari su-aalo iyo dhammaan daadihiyaasha barnaamijka iyo abwaanada waliba ka salaamay salaantee assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda taxiya wali baan saxan ka mahadceliyey dadkii xaqaban qaabay tartankan haddana oo kaliya suurageli martina kulanna dadiyadana xaafadood dardaalo iyo dhammaan waliba lahaa hadhawaada iyo habar gacan furan waxaa ka dhawaada aqoon weydiiyayaasha haddii la yara dhamaantii aqoon leeda kala dhaxlahay barnaamijka haddana waliba waa aqoon weydiiyayaashii haddana waliba lahaa taageerayaalka qiimaha iyo qaayaha asaan kale waliba aanu kala xiriiri doonana nambarada shale insha allah waliba shal nagada doonana nambarka koowaad waliba naga doone everly hal shan konton toddoba shan tomon markan haddana kanaga waliba reeray everly hal shan konton toddoba shan tomon nambar kale waliba nagada doona insha allah everly hal lama afarti afar toddoba toddoba toddoba saddex markan haddana kanaga lama afarti afar toddoba toddoba toddoba saddex kan saddexaad waliba nagada doona insha allah jeed dunis jeed toddobaati kow dagaalan eberli hal jeed dunis jeed toddobaati kow dagaalan eegeedan mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا ما سنتين إذا بدأ درانك كيكين ووسنها كوبتان كما سنتين عفدن دنبويتا درانك كيجو مكاسا كوبيان إيو نمبرد التاقريال جو كل هاري ريان ميبوا هابر إيه هلو هابر إيه Hello, Radio Watan.
هدو هذا درانك كيكين إيو ترتن كو كسي سنغاركتان
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اعنا الله سبحانه وتعالى جيكي مصائب التقوى بالبركه رمضان من تصدق لما لقي تمام الجيل كيل خانسي في أرتن كمارنا جيل واجبات جيلان أو حاصل مارنا أرتن حيث بدن في مرتين وفكرين سكرنا سمع لقي تقاس مارا لورفن سلاك الجراج iyo fasalka medin husni iyo dhammaan abwaanada meel dhamaarin haadarka saasoo kalmay baa dhawaayay berdaaladi iyo idaade uu ka tartan haystale nada mara doona insha allah mayba lahaa ramadaan kariim insha allah guulo mayba sidaa qof mukuwada kusleertay lare maadaama sadaxa qododan xabasku madiis guulaysasid balde insha allah xaafadka ka guulaysatana mayba walaal waa ridwalaale hooyeena guulan baa hanaysi ankahambaliyayana eedalana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى ما سنتين هابر إيه ندوكو عصدية أبو أنجاكو لي إن تلفن كيجي سايلنت أسو سارة ورزا ديما
Good.
Fetch another time the telephone. They're making. Don't fetch another time. If you telephone another time, you you one hour about us.
Sidaas buu ku leeyahay, okay.
waayahaya xaafado mahadsanyiin su-aalo yaa mardhow gudubgala su-aalo koowaadna mibaa bilaabo doonta xaafada ideeda ee wajaakole uu ka eh, tifooso ama taageran eh, dalmar jaakole iyo weerow mibaa isina siisay hal hadayb oo isina dareenka kiidkanka kuufasan dalmar yaan ku horeyntiina ka bilaabay
abdirajeceelow eediyeeda aan mahadsanto ana hamiinkiin ku horeeyo ana xaafada taayara waana in aan garab buuyo aan sulumi ilaahayna miyi eegayo ilow inti ana un gudigalna sheegowka iyo dhibcoogaadowka iyo meeldhifowka warisaday walaawayar dardaaran eh afyaalnim iyo haanu fiday haabara deegaanka haabar i taageersaday wali erey hamigiin koreeyo hasiilkoo hasiilkoo layta dadaala hooba ale eroobo helaasaan haani eebegay hasiin edemey siin qorey oroodis bahraadi hasiilkoo unku jawaabo su'aalo hasiinka eedan oo hawadaha mara doono lisi weydii doono inis galabba boodeen oo inisku garab hadadheen xaqiiquu helaasan guula garabkiinga hooba ale eroobo insha allah
waayahay ila mahadsantaa baa dhawaayaya abwaan weerow yes ahlan wasahlan marhaban bikum biyadi lmaftuud alxamdulilah boqol boqol welfeelida magalani wadaanu iyo biga mahadlay way miirinya ano efaar hoseen haji abonwero mayba uukantu ku taageerahay berzale b berzale b harbagi badadi olki sidegeesoo nagada sidegeesooda nagada laakiin sidegeesood ma ilaahus oo sagaal geesood nagada berzale b ama mayba siinkala taliyay harbaga maadaama uu sidegeesood ku ta eh, lama geesood ku tabay sidegeesood is- isku nagada intuu soddon geesood ku nagado isinhiin
waayahay jaakoleyaan danbooya ideeda ideeda ee Iridu waa isin arkay eedadan iskiin aha ama maay horta ee konsin waayo irdaadan isku reebaha afdo birsaaraha qoosu birbirsi bay iriida isin arkay qofsa usii ku waayay aha
waxyahay ee mahadsantaa ee unuminenka badiidan a eedan hooyara ee maadaama isinkiina kuwaali waya su-aalo islahiin adhaska loo yelay
ideeda ee iyo su-aalo koowaad oo ka bilaabasa mayna su-aalo iyo ta su-aal diiniya weeroy halow ideeda ee
halo radio watan ideeda ee dhigaagin furo su-aali koowaad ee tartanka oo ku isin bilaabasan mayna iyo ta su-aal diiniya walina iyaan iyo ta su-aala sidatan sheega saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam mada unku dhiki magaalada madiina markii uusa rasuulka usanbahi dagaalkii beder marlamaade su-aalo ka naga su-aal diiniyo sheega saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam madaga ama madax usan ku dhiki magaalada madiina markii uusan rasuulka anbahaay dagaalkii beder mar saddexaad su-aalo kanaga xaafada ideeda ee su-aal diiniyo sheega saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam madaga usoon ku dhiki magaalada madiina markii uuse rasuulka ambahaay dagaalkii beder jawaabta yasiin ku sugaan insha allah
buugga tartankaradaalkood howarbarti hojeeladaalkood
halow ideeda ee هلو راديو وسط jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب ونوع ترتميالك حافظي بيدا وعلى في جوابتي ممكن السديني ولبن عراقي إن شاء الله دكتور صوت عبد الله بن مكتوم
marlamaad kanaga su-aalo jawaabtiye عبد الله بن أم مكتوم saxiixo qalad guddiga waa tahay tartankii siligees laga haaya oo kanin bilowday oo ka tartamayeen tartamayaalka ideeda ee tartamayaalka bardaalbi iyo deegaanka haabare ee su-aali koowaad may baxaq unwaal dhalay mase nasiibshaynaga tahay ini la weydiye tartamayaalka ideeda ee waana su-aal diini ee haytay su-aalaha jawaabtiyo ku dhiibeen mayboto sax ah meesaas ka helaana lama dhibcood
Okay.
Yaa kole Ireeda waa sii bilaawatay sii bilaawatay anaa ka dambeeyo gabalada gobolka laba dhibcood horta toobay baa sii kadhibay maxamed mursal maxamed macali mursal ahey toodhubay baa sii dhikay shirkadda biyaha sifo ee walaalaha okay
waayahay jaakoleeda mahadsanta su-aalo lamaad oo diini emad baa isku leh xaafadda bardaale b halo bardaale b
هلو راديو وسط bardaale b n diyaar garoobo su-aale lamaad oo diini e waa nagadaasa su-aalii koowaad oo dhinaga kiitiin e su-aalamay baa iyaan dhiyaasa safatan sheega lamadii qofood rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan diri madiina si iyo markaasan ka bishaareeyaan guulii muslimiinta ee ayuu ku deereen dagaalkii beder marlamaad jaka naga su-aalo diiniyu xaafadda bardaale b maba sheega saano lamadii qofood ama lamadii qofood rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan diri magaalada madiina si iyoon ka bishaareeyaan guulii muslimiinta iyoo ku deereen dagaalkii beder mar saddexaad sheega lamadii qofood rasuulka calayhi salaatu wasalaam uusan diri magaalada madiina si iyoon ka bishaareeyaan guulii muslimiinta dagaalkii beder iyo ku deereen jawaabtiyaasiin ku fadhinaa insha allah
buugga tartanka bertaaku gal bartanaa jare buugga tartanka alkood howal barti hojeeladaalkood howal barti hojeeladaalkood halo bardaale b
هلو راديو وسط jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سأل الجواب فيها درس دليل وإن شاء الله عبد الله بن رواحة الأنصاري إلى زيد بن حارث
marlamaadka naga
سأل الجواب فيها درس مرمات كان أيضا إن شاء الله عبد الله بن رواحة الأنصاري زيد بن حارث saxiyo qalad guddiga
su-aali lamaad oo ah su-aal diini ah islamarkaasna xag aan weeldhaleen in la weydiiyo tartamyaalka xaafada berdaale b jawaabtiyo ku biyaamay buwato sax ah meesaas ka helaana lama dhibcood iyo abwaan weero Yes! ونعم ايه؟ بدل بي لما تبعد بي ما بس كتير بي ما دام وراي بي انا اسكهل بي
waayahay su-aalo saddexaad oo diini ema baa isku leh deegaanka habre e halo habre e هلو راديو ورسل habre e diyaar garoobo su-aalii saddexaad ee tartanka waana nagadaasa su-aalii koowaad oo dhanaga kiiking e waana diiniyo maynaan diyaasa su-aalo sadatan dhagaagin furo sheeg sanadkii usahaa islaami saxaabigii iyaas ibnu mucaad marlamaad jaka naga su-aalo diiniyo deegaanka habre e mayba sheega saana sanadkii uu sahaa islaami saxaabigii iyaas ibnu mucaad mar saddexaad ja su-aalo ka naga deegaanka habre ee miba sheega saana sanadkii uu sahaa islaami saxaabigii iyaas ibnu mucaad jawaabtiyaasiin ku sugaana insha allah
buugga tartanka howal barti hojeeladaalkood halo habare
hello radio hortan jawaabta bismillaahi raxmaani raxiim haddii unana farsamayaalka deegaanka haabra ee su-aala jawaabtay haddiina sideen yimid banaagu doonta insha allah may tahay islaam ahe dhammaadkii sanadkii tobnaad ee beesada
mar lamaad ka naga
haddiuna kanagna su-aala jawaabtay may banaagu doonta insha allah may tahay islaamay dhammaadkii sanadkii tobnaad ee beesada
mar saddexaad ka naga deegaanka habra ee su-aalo jawaabtiye
haddiuna kanagna insha allah may banaagu doonta sanad sanadkii tobnaad ee beesada may tahay islaamay sanadkii tobnaad ee beesada
saxiyo qalad guddiga
su-aali saddexaad oo ah su-aal diiniya islamarkaas xagan dhadan in la weydiiyo tartamyaalka deegaanka haabara ee jawaabtiyo ku beenay boodka sax aan hayno naw naw maaniga adayna waali koro dadalmana meen kalbadelna haafadu naga bar
waayahay mar haddii gorod waayen ama iyo gorod waayen deegaanka haabra ee su-aalaha jawaabtiyeed meel baan ku fadhiynaa guddiga iyo weliba xuseen cadaani cabdulaahi eedan mahadsanta su-aalii saddexaad oo diini ee lagu warsaday tartamayaalka deegaanka haabara eh su-aala jawaabtee may banagadaasay oo ka faa'iidaysa aan la hayno lamada xaafadood sanadkii tumi i koowaad ee bicsada haddii jawaabta mar lamaadan kanaga sanadkii tumi i koowaad ee bicsada
waayahay ilaa mahadsanta xuseen maybaa rajeeyay habre in iyo jawaabta rasmi ee meel iyo ku qorada doonaan insha allah dadaaleen balse jawaabta ma sheegna su-aala afraad ee tartanka uuka waana nagadaasa su-aali lamaad ee la weydiiyo tartamayaasha xaafadda ideeda ee maybuwaa su-aal biologiyeen weeray xaafadda ideeda ee halo ideeda ee
halo idaacadda watan ideeda een diyaar garoobo su-aali afraad ee tartanka waana nagadaasa su-aali lamaad una nigkiikin ee biologiyo mayba sheegataana anta dhiibood ee lan iibiyow sonkorta ama sokorta aba oo xusaasa dhiib kasta af soomaalina ka sheeg mar lamaad yaa ka naga su-aala xaafadda ideeda ee sheega anta dhiibood ee lan dhiibiyow sokorta aba oo xusaasa dhiib kasta af soomaalina ka sheeg mar saddexaad yaa ka naga su-aala xaafadda ideeda ee biologiyo sheega anta dhiibood ee lan dhiibiyow sokorta isimgoo ka sheegasaan dhiib kasta af soomaali jawaabta yaasiin ku sugaana insha allah halo ideeda ee
halo radio watan jawaabta
bismillaahi araxmaani araxiim الحمد لله اللهم وفقنا الجواب سؤالا جوابتيه مركن السيدين ونويا ترتميالك حافظ إليدن جوابتون حكين ولبنا يدونت إن شاء الله هل تكر لي لم تكر لي يو تكر تدن لي تعطي ولا لن دي بيوان
مرلمات كنغا
تكر طلب لن دي بيش تعطي ود هل تكر لي لم تكر لي يو تكر تدن لي
صحيح وقالت قدقت waatahay su-aali lamaad oo hamartii mase nasiiban weeldhasi tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtiyo ku biamay booto sax ah meesaad ka helaana lama dhibcood iyo jaar kole
Bulan tahu ya ya. Aduh, ini apa? Ini baru kenyal.
awaa yaalda maydikalaajama Terus pada, jangan jangan jangan hanya ini kan ternyau. Oh, hoi, apa ni kan? imaamada shikidhibey waa barfasoorka aabbaha jaamacadda koonfur galbeed waa maxamed kiraay yaa ka qaadanaysaan okay oo laga helo xafiiska wadaanka kow gabadha kale waxaynu ku dhiibaa waa injineer bilof sayor oo laga helo kilo sabca waa dhammaaday warka okay
waayahay ilaa mahadsanta jaakule su-aala shanaad ee tartanka uu ku mabas ku leh xaafadda bardaale d dhextaal kureed diyaar garooban insha allah yahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo yaano dhugunsteetan dhugunsidiyaal barnaamijkii tartan aqooneedka ee bilo barakeysan yahay ku gudi jirna su-aalo yaa kasii dareera su-aalaha shanaad ee tartanka uu kamid baa isku leh xaafadda bardaale b walina ayaa ka su-aal biology ah halo bardaale b halo horeeyo wardan bardaalibiyan diyaar garooda su-aalan mayba su-aal biology yemen ayaan dhiyaasa sidatan sheega isku dhiska borotiinyada walyaabo ku koobanta ama yaakishay duunyin kan dufanto iyo kan kaarboon kan kan kaarboon haydarka marlamaad yasinka naga su-aala mayba waa biology xaafadda bardaalibi sheega isku dhiska borotiinyada walyaabo kishal duwanyiin ama kishal duwanta kan dufinta iyo weliba kan kaarboon haydar haydaraadka kan kan kaarboon haydaraadka mar lamaad mar saddexaad jasinka naga su-aala siin bayaaniyey xaafadda bardaale b sheega isku dhiska borotiinyada walyaabo iyo kukubedelanta kan dufinta iyo kan kaarboon haydaradka jawaabta yasiin ku sugaan insha allah
tartanka warbarintu ujeedada
halo bardaale b
halo radio wardan jawaabta
bismillaah allahuma wafiqna jawaab umaya tartamayaasha xaafadda bardaale b iyo dhammaan taageerayaasha xaafadda bardaale waana jawaabtiin ay baabatay insha allah nitrogen extra union
mar lamaadka naga
jawaabtiin ay baaneen batay extra union nitrogen
mar lama mar saddexaadka naga may ka shal duwan yihiin may ka shal bedelan yihiin mayba kala duwan yihiin nitrogen iyo sulfur
sax iyo qalad ee xisin haya
tartamyaalka may ku codsadaane kashal duwanyiin ma ah maadadoona nitrogen la jarta maadadoona ma la jarta inayo shal saaraan fadaana su jawaabta waafi un nagata mar saddexaad fursad kama dambeysa dhabtaanka naga berdaala b
carbohydrate nitrogen malajar malajar carbohydrate nitrogen malajar
waayahay sax iyo qalad xuseen iyo guddiga
waa tahay su-aalii lamaad oo biology ah oo xag unwa dhaleen tartamyaalka xaafadda berdaala b jawaabtiyo ku biya maybwato sax ah meesaaska heleena lama dhig iyadoo nabadeeda
What do you mean you couldn't hear this? Lana dhibcood bedele bii lahaan dhibcood mayba habeenkii dhiibay laan ka dhangardo bideere ahaysa waqtigu mootigiis weedo bururteen dhibanta ku deegaanaysaa furada mayna amaraay haray jaabka amaraay beddaari abjiibsaarni hal dhibcood sikiinki dhiiba hal dhibcoodna mayba kiinki dhiibaye wilow oo rooga boosteejada shawaaco waxa ulada hibatuulada lan aamaja iyo sigsadaa ani hawar habanintahlesig wabiiba too
waayahay eedaa mahadsantaa su-aala lihaad ee tartanka uu kumay baasku leh xaafadda ama deegaanka haabre e halo habre
hello radio wardan habre aan diyaar garooba su-aali lihaad waan nagaraasa su-aali lamaad oo dhiniga kii kenya biology manayaan diyaasa sirtan sheega cuntooyinka hadareera meeliyo ku jiraan nooca cuntada bariis baastada iyo baradhada mar lamaadee su-aalo ka naga biology mayba sheegataana cuntooyinkan hadareera meeliyo ku jiraan nooca raashiinka ama cuntada kow bariiska lama baastada sadi baradhada mar saddexaadee su-aalo ka naga deegaanka haabara biology sheega cuntooyinka ama cuntooyinkan hadareera meeliyo ku jiraan nooca raashiinka ama nooca cuntada kow bariis lama baasta sida baradhada jawaabta yasiin ku sugaan insha allah
buugga tartanka berjaadku gal baradaalkood hoowalbarti wajeeladaalkood hoowalbarti wajeeladaalkood halo habre
hello radio wardan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم أجبنا نصر كميات شديقان كخابرة إيه سؤال الجوكي من بلغة دونتي إن شاء الله بريد إبا صدمي بكتير سنين قيبو كربونهيدرات بروتي بردنا بروتين يكتر سنتو
marlamaad ka naga
haddiiuna kalena bariiska waa carbohydrate kaasoo kale ba- ee baastadana carbohydrate baradhada maydwa proteinka istirsinteen
sax iyo qalad guddiga su-aalilihaas oo ah su-aal biology isla markaasna dhakanta su-aalilama tartamyaalka deegaanka haaware ee jawaabtiyo ku biamay buato sax
darmadi luti luti laakiin baad haye aan hayna
go'e go'e
waayahaya mar haddii haabre ee iyo su-aalo gordowayti mayba markaas ay ka wareejiyaan guddiga waa tahay su-aali saddexaad biologiga oo lagu warsayn tartamyaalka deegaanka haaware ee jawaabtiyo gorob waameeb ah dhammaantiyo bariiska baastada iyo baradhada may ku tirsan yihiin qaybta cuntada ee carbohydrate-ka marlamaad adikanaga may ku wada tirsan yihiin bariiska iyo baastada iyo baradhada qaybta cuntada oo ku mid ah carbohydrate-ka
waayahayada mahadsantan xuseen su-aala todobaad ee tartanka uu kama baaskuleh xaafadda ideeda ee halo ideeda ee halo radio whatsapp ideeda ee mdaal guduba su-aalii todobaad oo markaas tartanka ee isla markaasna agaasa su-aala chemistry ah maynan dhiyaasa su-aala sadatan sheega anta iibood ee lanshal saarow milanka dhabte ee ismooki sheegataan af soomaali marlamaad yaka naga su-aala chemistryu xaafadda ideeda ee sheega anta dhiibood ee lanshal saarow milinka dhabte e ada oo af soomaali ka sheegasa mar saddexaad chemistry su-aala xaafadda ideeda sheega anta dhiibood ee lanshal saarow ama lanshal biyow milanka dhabte e ismoo ka sheegasaan af soomaali jawaabtiisin ku sugaan insha allah halo ideeda ee
halo idaacadda whatsapp jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله jawaab su-aalateyn jawaabtiye haddin iska dayna waliba nagadaasa insha allah taageerayaalkana eed iyada amaad tihiin waliba nagada doontay haddii ilaahana milan ergen milan derigdaafe iyo milan andergenheim
marlamaad ka naga
milan dergen milan andergenheim milan derigdaafe sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aali kood chemistry ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtiyo ku biamay bua to sax ee meeshaas ka heleena lama dhibcod iyo jaakole
Oi, azul. Dá uma olhada aí no vídeo. Oi, beleza? Tamo de volta. Só vai bater o nível aí, a Aronor, o Lagajero, Gredo, e esse é o Dante. Por sua casa. Claro, Tagarana vai bater o nível aí. أجعل الجعيد هم بيض شربة وحربة أوكي سأولة يا ترى سأولة waayahaya su-aalo siyeedaad ee tartanka madbaaskulee xaafadda bardaale b halo bardaale b
halo radio whatsapp bardaale b in diyaar garoobo su-aalan chemistryu waa su-aalo siyeedaad ee tartanka sheega sumada curyaha wolfram marlamaad yaka naga su-aala maybwa chemistry xaafadda bardaale b sheega sumada curyaha wolfram mar saddexaad yaka naga su-aala xaafadda bardaale b sheega sumada curyaha wolfram jawaabtiyaasiin ku sugaan insha allah halo bardaale b
halo radio whatsapp jawaabta
الله اللهم وفقنا الجواب ما ترتميات حافظة برد الدين أمان تايريات حافظة هي ترتميات بسؤال بلوة جوابية ما يبهم بس إن شاء الله W fadlan waxaa sidoo kale duhubahay duug yaraaya jawaabta dardaala diid ilahay kuuqanan sameeyey fadlan waxaa sidoo kale ideeda ee iyo habra ee duug yaraaya bardaala biyo jawaabta kanag
su'aala jawaabtee haddiina barnaamijka nahay manaybua w
sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aali lamaad oo nasiib an wal dhaben tartamyaalka berdaalee b jawaabtiyo ku biya mayb wato sax ah meeshaas ka helaan lama dhibcood iyo abwaan weer
Kodani dira madara no kursi an loga no kursi an ya diga ga magara kursi an an do. Bedare bi lama dabo hal dabo kuma da mai basin ki diga hin Muhammad Sayyid Ahmed oo lan gordo si dina habada kalena. Bidere ay faajda wi ho sun hadda so de gi la bala ya dukan ka si dina ya hadiga hal dabo kuma da mawtu ye dubugle ya wi zan uso bit si ki kana. Bedare garab kina la gala amin eh.
waayahay eeda mahadsantaad waan weerow su-aala sagaalaad ee tartanka uu ka mid baa isku leh xaafadda ama deegaanka habre e halo habre e habre e ndiyaar garooba su-aala mayba waa su-aal fiisigas e waa kamistri e mayna iyo ndiyaasas datan sheega sumada curyaha kobalka mar lamaad yasinka naga su-aalo kamistriyo deegaanka habre mayba sheegasaana sumada curyaha kobalta mar saddexaad sheega sumada curyaha kobalta jawaabtiya siin ku fadhiin insha allah jeecladaalkood hoo walbarti wajeecladaalkood hoo walbarti wajeecladaalkood halo habre e jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم علينا أن تقنيات الديجان كخابر إيه سؤال الزيارتي ما يبنى ضد إن شاء الله سي أو mar lamaadka nag
عديونا كنغنا سي أو sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aali saddexaad oo biology oo nasiib an wal dhaben tartamayaalka deegaanka haawara ee jawaabtiyo ku biya mayb waa to sax ah meeshaas ka helana lama dhibcood iyo dalmar
walileerey gaal sidiisba owlaadaade ili dhiimidii badanka badanka hatana misrowde labaada dhibcoodna hal mar duuduub eh deegaanka haabaringitay haan kalena hawada hee soo dhaafuan ninkaa hore lagama daba kutumo haddii kale wuu kuu tubinaa ishu tubkaa gelinaa
waayahay idan maasanta dalmar su-aala si waa su-aala sagaalaad ee tartanka oo ka tobanaad weli baa isku leh xaafadda ideeda e halo ideeda e
هلو راديو أرسن ideeda e mdiyaar guruuba su-aaliyo tobanaad ee tartanka mayd waa su-aal fiisigas e mayna su-aaliyaan dhiyaasa sababtan sheega halbeega caalamiga ee cufka mar lamaad iyo kanaga su-aala fiisigisu sheega halbeega caalamiga ee cufka mar saddexaad yasankanaga xaafadda ideeda ee fiisigiisu su-aalo sheega halbeega caalamiga ah ee cufka jawaabtiisin ku fadhina insha allah
Uga tartanka berta kugal bertanga jere buga tartanka berta kugal bertwal barti bajelgal
halo ideeda ee هلو راديو أرسن jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا الجواب لأن في جوابتين مرسين نسبين يربن علاقة إن شاء الله كيلو جرام
mar lamaadka naga
كيلو جرام بمتر كيوبي
oo xagga aan lahayn
hayaa Cabdullah. su-aali tobanaad oo xagge aan lahayn tartamyaalka xa- xaafadda ideeda ee jawaabtiyo ku biya mayb wato sax ah meeshaas ka helana lama dhibcood iyo abwaan jaar kole Ogoboy, bilada. Hoja, hoja bahon.
alla iga deensaday ay dhibabarasana abasera abdilow abo faya qabnaa nagaabo sheekashagaa dugi hoy abdilow abasera haweyn boosana kow dibada kale waxaan idiin dhigay raad iyo baydhabo dhexdiisa idiin dhigay tartan wanaagsan idiinta okay
waayahay ideeda e may baa ku codsaday marlamaad jawaabto in iyo ka nagaan halow ideeda e halow ideeda e ideeda e jawaabto ka naga marla mar saddexaad
مركزي حاسة دينو كان يقعد بنغداسة إن شاء الله كيلوغرام بامدة كيودي
waayahay saxib qalad xuseen cadaani
waa tahay su-aalasay isku xaqiijiyaanis qalab iyo cadaalad daro ninkoyna daasiye tartamyaalka ideeda su-aalo fiisigiska alu weydiyey si sax ah ee aan ku jawaaba heestaas ka helayana lama dhibcod anigana isku xaqiijiya ya anigana isku xaqiijiyayka darsiga maay adigoo wayba shigidimay abasiraha weyn nagaya kulke faya qabda kashira dugi abasiraha dilow burinjibaco dilo kan kale waa kuma waa xulba wa xulba sheekh maxamed iyo cabdicasiis sheekh xidhow okay
waayahay su-aaladkii koowaad ee tartanka ugu magac isku leh xaafadda bardaale b halo bardaale b bardaale b in diyaar garooba su-aaley tunun i koowaad waa su-aal fiisiga saman iyo indhiyaasa sababtan sheega halbeega caalamiga ee heer kulka mar lamaad bardaale b sheega halbeega caalamiga heer kulka mar saddexaad su-aalo fiisigisu xaafadda bardaale b mayba sheega saana halbeega caalamiga heer kulka jawaabtiisiin ku fadhiyana insha allah
bajeelada halkood hoowal barti bajeelada halkood
halo bardaale b
هلو راديو وردة jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب وما تسمعت حافظ برد قلبي سؤال الجواب تيمي ان شاء الله كلبي
mar lamaad ka naga su-aalo jawaabtiye سؤال الجواب تيمي ان شاء الله كلبي
saxiib qalad guddiga su-aali lamaas oo ah su-aal fiisiga isla markaas dhuwartay tartamyaalka bardaale d jawaabtiyo ku biyamay bastoo sax
يا محاوي لو اني لو اني يقدر اقطوبه جيرنكا لو جيرنكا ها هكذا ايمي too sax ew mesaas ka helayana lama dhibcod iyo waaro
لو اني قال يوايسا قيل قد يجري قرونك اسي هذا ما بسين جدي محمد سيد احمد اولن قرض سيدنا هذا ما بسين جدي عمر داير اولن قرض سلو يا برد على بي نحن فرحانيون
waayahay eedaa mahadsanta weerow ee su-aala tuman i lamaad tartanka uu ku maba isku leh deegaanka haabra e halo haabra e هلو راديو وردة haabra en diyaar garooba su-aala tumi lamaad mid waa su-aal fiisigiis amaniyan dhiyaasa shabatan sheega halbeega caalamiga ah ee qulqulka danabka mar lamaad sheega halbeega caalamiga ah ee qulqulka danabka mar saddexaad deegaanka haabre ee sheega halbeega caalamiga ah ee qulqulka danabka jawaabtiyaasiin ku fadhina insha allah
buugga tartanka berka fugal barasowal barti hoteelada halkood
halow haabre
هلو راديو وردة jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم عندنا نتر سميع في ديان كخبرة ايه سأل الجوابتي ميدان أدودون إن شاء الله أمبير أما أمبير
mar lamaad ka naga عدونا كنغنا وأمبير saxiyo qalad guddiga su-aali saddexaad oo ah su-aal fiisigiisa isla markaasna siban waldhadi tartam ee tartamayaalka deegaanka haabara ee jawaabta ku biira maybwato sax ah may dhib meesaas ka helayana lama dhibcod iyo mister dalmo habare habare hanuunla hanuunla haytan weewero haba jili kiirilahay baaneeyaane malayi malayi malayi lama dhibood dudub shakhbiyad rashin gidiri Sidu dana.
he he Wala wewaro meyaro. Wero mse fara edama. Wewaro me. Wewaro. Ya.
saasa la keeray
Lama dibco kama jiidayo. Ah, ma jiidayo. Shakhbiyad
hay ila maasanta damar maba ku codsaday xaafado inuu qabta kasii jiraan xoogaha dhextaal kudib yahaasi nagada doogna mayna markaas dhextaalka uu ka nagada doone agwaanada oo xoogaa una isla karsama doogna bilaal astaanta kureeja karsama doogna astaanta nideeji waayahay idaacadda warsana magaalada baydhabo iyanu dhegeystakan dhegeystayaal semifinalka tartan aqooneedka bel barakeysan yaa weli qiiboojay dhexalka gudi jirna habra ee bardaale b iyo jeeda iyadoo ka tartan xiisile dhamarahay qiiboogaye dhexe tartankayaa ku gudi jirna abwaan jaakole yaa aan weere abwaanada kale indan ooyaan lama dayiga gabta abwaan la dayiga maba lafadeeya meelaha codsiday sheekadii ee kiin gadantay xalay sheekada ma lagatay sheekadii gadanta intii sheekadii meelaha kiinka nagaya ilaa hiraabta xataa duubanta dadkaasin diraanerne barnaamijka duubanaayay xataa ma erne barnaamijka duubanaayay intaasir hasin gooyne hasin diraana ma fadana maqlan aanaa ninka nagayna ma erne dalaameyti widaadka dhibi والبلاغة telefoonkadaa ايه ايه ويا جاي اعتبار هو سوق اللوكا هيد قرقوري اهلا لوكا بلادك اهداتو انا قرقوري هاي دي بجري بلادنا ويا ناس السرية به مغير سوكاشن ملتو ساو مايو هاي سوكوكي انا بلاغ وربني يا ليو هوري ديليون سوغي وكتا في قرقوري مهان ماي ما سوكي مهان لهاي ليروس في هنوها جواي مصروف أشياء المرفوع عنه عليها توبة خيري بس بس بريد وقور وموسي أسرات وقرب هكذا كوكور شريح هيا بشيو ما قد يمكنك ربا قلي ها قلي إجا قلي ما قلي هي ما كي هي طلباتكم عشان بقى طلبات بس قال ما قد يهان ما يهرش مركزة ساسك الدبي يالو امشي شو راقي هم يغسلها شعرات الله حق شو جيك هذا مدارتي فتاوي بربا قدر صدقوا خط الشملي جيك هذا ولاي صدقوا فوضى سعباش يا انقوين اهنوك كانوا بيه مرتلع عشان جاو خوين جيك اشعبين خوين جيك طالب سعيد حس محا يالكو فلاش جيك انت لك هيك ابو ما يخوين جيلي مرحبا يا اخي usuu haleelaya geedka mindhiigli baa furi geedka war meesha aad ogta us war madi usuu haleelaya ogta ma jireen war usuuba sheegahay usuu haleeli bariikii hidibkii bagalkii mooskii caanadii xawaajigii dubaxmaa yaanyo kulli soo gari ilaa madi wile waraagesaasi tig arwaa tari raashinkii baa ku lamaan diigna farkan قال فايدة لك شوقك فرتيك دقا كرياسو damar iweero waa martiin awal ها هيت حسابك يسو بي انا ده- لما جيك كين قوه هي كين فول هاي لما جيك مريو قوي اها واقع قصير بايوس اذا جمدن وي وي هنقولي ايش قصدي وراويس الدوم من بعد كده بقيت كي اصلاتي هي خربرك في وراويس مع البعض يعني مع العاني مع الباري ضارب راسي من الحواجب ولا يدار هالبري لما يديك سيريو يبوس طبعا مع اللغاشي شيء صفي كيف كذي واحد كذا يفوت واحد كذا يفوت يا خوي raashinkii adduunku واحد كذا يقول يا خوي دكا فقري اها انا شو ولا فقري لان تطلع بافكو بيه وتباري اكيد نغش كوليا مرتيريا إسلام سما أنت تعرف كيف تفلاتي أنا سبلانا مرتيا تاني دوبري ليا لا سبلانا ولا ما بدين كذا يعني ولا كذا أنا ما أعرف لا شيء بيا سوسي هيدا بس كفارة هقول ولا يخجلوا باقي قديم وياه كوبولي قوم كان هجربا كدوري ترتيب الله سنقول لي على النجاة walaalka indhama weyli سمو واح أجل جيل هذا الباب ويرجع بلاش يقاتل لما يديك بوسة طبعا مع الرقاص وكارب زيب أبوه باكون هاي ما أكون هاي بلش شداش شان تشيوه safaynasig marta ها لما ديقنا بلش أجيب قلتي أجيب قلتي مثل بركة أنت تقول إيه يا مثل بركة واك شريك يو وشوف حسابك كتير قال هيك واقع أجو واقع ما هي ولا يواقع شيء والقلوب ملح suuqna liba جيك شيء وايد طبعا قريبا لما المدن أجيب قلتي suuqna liba ku adeegtid Google ayada ku eegtay nankii horta geekii aan ka damboojii habarkeeta waayo mahagata iyo machiwali goos majeeka damboojii haasanada doon nijaad kule Gawa ka dharfay, gawa.
haasanagadaana taas mar labaad hadhow hadhowyaynu sheekeysan weero haye
anigana mayba singu sheekay sheeko yar oo walaayar gaarno nanqoo kastoo hoog iska taawiyo bilaahi iyo walaalo markaasi habixi ada walku hoog badana jareeb an la hayo iyo maybala tusay lanqooha dareerama balalankaasi arigaasi ahaa nankaasi medhare maanas soo diido haye maanas sida sida aya diido waa diida diida tiri bulo ana lewsun garmeere haya baa hortii sawgeda bo bahe lanke horsurumeereed wala isu diida yeerideed dharbaan ma ee baa yalati dadki barku mole gabaannan ku hanu hor isu taawiyaaye marda bilaa dhii doontee leeyin dhaman sheeko waa walare wala diide yeeride hakutaawiyede waana hoogalaaye gootida ahaa wala diide yeeri kula an diide
waayahay haye danar danar amulka i koytay adigii kooti markaa
horta balalo yar oo shafgaalana yaanina ku dhiyay geedkii jinka boodi bootuma halool haloolmu koosulow aman bariise eh oo bakhaare dadkan oo bakhaarleydi adiba u goradaanke lango wali jare qashinka iyo walaayasi haagayo meelo bakhaarka inti lankoona koorna nadiifiya bisuun boosaasi ku dhiiri markuun amankaas mafil roogo lankime meelaha gali iyo qofkoo intu ku safarsaday reer beedhow in roogo reer beedhow anu hugo anu marteedaay nuuga yo waleere waryaahe maxaa jirigala bilaabay waryaahe isu macnaha baqaarka
nadiifiskii bakaarkii kulli isii un qaabsanyi waryaahe yaleere how war soo kuma dhihin kudaafadan iyo waxa oo dhan naga xaq soomaana ku dhihin oo oo- oo halkan naga hagaaji haa carruurtaan gaadaya yeri marku ya carruurtaan gaadaa haye
ma ingilijeede wadoo sheekadan dhimidaas wali ee aruurtan qaada haa qashinkan iyo gudaafada waxaa macnaha qaadad iyo leeranka carruurtaan gaadayaa faday ogda inuu jeeda carruurtaan gaadaa yeeri marku may awlaadin meen gaadi bashiir gaadli yeeri ma awlaadin meen gaadi marku lagisaasiraw lagisabarsaday bakaarka gidagii marku maay maykina gasaa haye wariblow seertii hahaantaadaylata firaabta gaanfadeen iyo kuwadu seertii hiblay lahadanu lanku war heblow qashinka naga qaado halka naga hagaaji kudaafada naga leer waa tahay aroortaan aroortaan gaada caruurta qaada
wanaagsan gaado firaabta gaada dheerku ismee fadaya badanka aroortaan gaadaya firaabti aroor ilaahay noogda markuu anina Aroortaan qaadaya.
aroortaan gaadaya waayahay mahadsantin dalmar barnaamijkii tartan aqooneedka ayaa ee dhegeystayaaalka gudi jirna iyadaa mahadsiin abwaanada oo xoogaha markaas una ee, ee, ee, na farxad geliyay mise xoogaha barnaamijka dhiirigeliyay dhegeystayaashana caajiska ku dhaaray barnaamijka qeybo iyo kala ama qeybo dhexeeya kasii dareeri doono dhextaal kuriyada insha allah suaalooyin bilaabdo doonaan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsane magaalada baydhabo iyo noola dareertan su-aalo yaa kasi dareere su-aalan mayd baa isku leh xaafadda ideeda ee halo ideeda ee
waxaa loo odhaariyo hortan iyada ee diyaar garooba su-aaleytumung in saddexaad ee tartanka waa su-aal xisaabeed su-aalo meeba ayaan dhiyaasa sadatan bracket four minus four hakad three bracket hil hir waydbwaa bar waa maydbwaa bar kataal kataala dhine dhammaadka xagal suugeed haddaba hel coos iyo sign mar lamaad ee su-aalo kanaga xisaabo dhigaageen fura xaafadda iryada ee bracket iyo furaasa minus four hakad three bracketka hir waydbwaa barkataala dhine dhammaadka xagal sugeed hel coos iyo sign mar saddexaad iyo su-aalo kanaga xisaabo xaafadda iryada ee bracket four minus four hakad three bracketka hir maybwa barkataala dhine dhammaadka xagal sugeed hel coos iyo sign jawaabtiyasin ku sugaan insha allah
uga tartanka berkaidaalkood howalbarji ujeeladaalkood halo ideeda ee
halo odhaariyo hortan jawaabta
لا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم and أما بعد وعلى سيكوراتي مركين السبيني ونوع تسميالك عقد إليد جوابت عن إبتي ولسا نجد دونت إن شاء الله ساعة دونت and 3 five divide by two.
mar labaad kanaga ideeda ee بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سجع فيه مركون السبين ولبنا يراته إن شاء الله تبين دلت في مشا أكيد يا صحيح تبين دلت في مشا في في أو صحيح saaxiyo qalad guddiga waa tahay su-aalii koowaad xaaskanagashadii kudib ee ka siyaar gadarka nasashada hayti oo nasiibka aan la haayeen inil warsa tartamyaalka xaafado idada a waana su-aal xisaab ee dhinaha tiishona ah su-aalii koowaad su-aaliyo ku biyaan jawaabta ee, jawaabtiyo ku biyaan su-aala seemeebwatoo sax aan hayno
mar haddii ideeda ee iyo gorodu ayaan jawaabta yaa guddiga andhaafe
jawaabta meebanaadaasa kos oo lamid ah minus four lahoos dhiki shan sin oo lamid ah sida lahoos dhiki shan jawaabta mar labaad haddii kanaga minus eh, cos may lamid ata minus four lahoos dhiki five sin may lamid ata sida lahoos dhiki shan
idaa mahadsanto xuseen su-aala toban iyo afraad ee xisaabta ee midbaa isku le tartamayaasha xaafida berdaale b halo berdaale b Halo Radio Watan.
berdaale b iyo xaafado kale ee habre ee iyo ideeda ee midba sinku codsadaahe oo weliba codsino ee in isan hadalka yaraytaan fadlan buuq iyo dhimekiikin hanoo diirahay raadiga isku gaabaye asxaabta kale ee tartanka sinkuga heliida doogi yaraayan lamada ama sidiida qof ee afhayeenada siin ee shileediyo ee jawaabtas ku sugaana xaafadii jawaabta lanku fadhiyey fadlan dooga noo yaraaya isla ilaalinaya anshaxa barnaamijka bardaala di su-aala tuma in lamaad ee tartanka uu ka xisaabo mayna iyo indiyaase sidatan weydi coos haddii ta ama t bracket four minus two hakad minus one bracketka hir iyo kataala dhine dhammaadka xagal rugeedka mar lamaad iyo kan naga su-aalo xisaabo xaafadda bardaale b weydi ama raadi coos haddii ta ama t bracket four minus two hakad minus one bracketka hir iyo kataala dhine dhammaadka xagal rugeedka mar saddexaad iyo su-aalo ka naga xaafadda bardaale b weydi ama raadi coos haddii ta ama t bracket four minus two hakad minus one bracketka hir iyo kataala dhina dhammaadka xagal rugeedka jawaabta yaasiin gufadhina insha allah
tartanka berka fugal bajeelada halkood hoowal bariti bajeelada halkood hallo bardaale b
halo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم وفقنا الجواب وما ترتمياش ترتمياش على الدين تمام ترتمياش ايو تاغيرياش مرقيوة بشوريا شهادة جوابتي ميبانين بدائية هسه minus two over radical three.
marlamaad ka naga bardaale b
Suara jawabnya apa yang betul? Minus two over radical three. Amas minus two oleh dewi radical three.
sax iyo qalad gudiga su-aali lamaad isla markaasna ah su-aal xisaab ah la warsaday tartamyaalka bardaala b jawaabtiyo ku biameebwatoo sax aan hayno ish gabadhaw jidkee hungooli jidkuna hayni hungooli hungooli
waayahay su-aalo tuman iyo afraad maybaa isku leeh barda waa haye jawaabta heseen qaalaada Ay, cabdullaahi mahadsanta su-aali tumiya faraad oo xisaab hayti la warsaday tartamyaalka bardaala b jawaabtana gorod waayaan haddaba su-aalaas jawaabtee may banaagdaasa minus one over five radical five haddaba jawaabta marlamaaseenkana way minus one lahoos dhiki shan luku b radical five
waayahay mahadsanto xuseenna su-aalo ee hadarata ee xisaabteenna baa isku leeh deegaanka haabre e hallo haabre e Hello radio sal.
haabre aan diyaar garooba su-aalan mayd waa su-aal xisaabe dhigaageen fura furfur isla ekaan isla ekaantan tuman ilama ma lukugooyi todoba lamid ah shan ma lakadari labaatan i koow marra maadiya ka naga su-aalla xisaabo deegaanka habre ee furfur isla ekaantan ama isla ekadan tuman ilama ma lukugooyi todoba lamid ah shan ma lakadari labaatan i kow mar saddexaad iyo ka naga su-aalla xisaabo deegaanka haabra ee furfur isla ekaantan tuman ilama ma lukugooyi todoba lamid ah shan ma lakadari labaatan i kow jawaabtiyaasiin kusugaan insha allah
tartanka berka fugal bariti bajeelada halkood
hallo haabra ee
Hello radio sal.
jawaabta
Bismillahirrahmanirrahim. Haddii aan tartamiyaasha deegaanka Habra ee su'aalaha jawaabtay banaago doonta insha Allah. M Layla midata afar.
marlamaad ka naga
M Layla midata afar. Misa ma Layla midata afar.
sax iyo qalad guddiga su-aali saddexaad oo la weydiiyey tartamyaalka deegaanka haabara ee su-aal xisaabe hayti jawaabtiyo ku biameebwatoo sax aan hayno
mar haddii habra ee iyo gorod waayan su-aalaas xisaabta ee jawaabta xuseen cadaani haddaba su-aalaha jawaabteenay banagadaasa m oo limid ah todoba su-aala jawaabteenay waa m oo lato ah todoba
waayahay eedaa mahadsanta xuseen habar may baan waayay jawaabta rasmiga in iyo meelka urur doonaan insha allah su-aala tuman iyo shanaad ee tartanka uu kumay baa isku leh tartamayaasha xaafadda ideeda ee halo ideeda ee Hello radio sal.
ideeda ee aan diyaar garooba su-aalan taariikhu mayna nagadaasa su-aali tuman iyo shanaad waa tuman iyo lixaad mayna dhiyaasa sadatan sheega shantii qofood ee muslimiinta haayeen haanas oo gumaysiyo ama gumaysiyihii kala dagaalamayey afrika iyo wadamada iyo ha ku jeedaan marlamaad taariikhda su-aaladeeda ee sheega shantii qofood ee muslimiinta haayeen haanas oo gumaysiga kala dagaalamayey afrika iyo wadamada iyo ha ku jeedaanba mar saddexaad maba sheega saana shantii qofood ee muslimiinta haayeen hanas oo gumaysiga kala dagaalamayay afrika iyo wadamada iyo ha ku jeedaan jawaabtiisin sugaana insha allah
buugga tartanka majeelada la koos howal barti majeelada la koos howal barti majeelada la koos halow ideeda e
هلو راديو وسع jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ودين الزعيم على امور الدنيا والدين اما بعد هواية ترتميالك حافظة ايجابية جواب كلموي دي مكين السبيني ان شاء الله ولبا يدعي انت حتى
fadlan fadlan ideeda e ideeda e dooga imaylkiisinku kooyaha yaraaya fadlan ideeda e jawaabta dadka baalinku qaylyahay doog yaraaya
Somali.
marna maad kanag su-aalo jawaabte halow ideeda e
Halo radio وسع ideeda e buuqa baalinku weerahay dadkina horalahay aamusiyi
الصومالي سعيد غلول علي باشا ربع كتيري مصر عمر مختار ربع كتيري ليبيا يحيى حسن بطاني ربع كتيري الصومالي مهدي اسماعيل الازهري ربع كتيري سودان
sax iyo qalad guddiga su-aalii kowaad taariikhee la warsadii tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtiyo ku biyama meyb waa toosax aan hayna xuseen iyo jawaabta waa tahay cabdulaahi eeda mahadsanta dhegeystayaalka xaafadda eh, dhegeystayaalka xaafadda may ku codsadaan ini xaafad jawaab haddii la warsada aan kale nidaamkani la dhowreeno aamusaan su-aalas jawaabtee may banaagadaase cusmaan xoodi oo ha ku jeeda wadanka nigeria lama cumar almahdi oo ha ku jeeda wadanka suudaan saddex cumar mukhtaar oo ha ku jeeda wadanka libiya afar cabdulqaadir aljazaa'iri oo ha ku jeeda wadanka jazaa'ir shan maxamed cabdulle xasan barsane oo ha ku jeeda wadanka soomaaliya jawaabta mar lamaad oo kanaga shantaas hogaamiye muslimiinta haayeen may bashar haayeeno oo afrikaanka gumaystaha kula dagaalamayeen kow cusmaan foodi oo ha ku jeeda wadanka nigeria lama cumar mukhtaar almahdi cumar almahdi oo ha ku jeeda wadanka suudaan saddex cumar mukhtaar oo ha ku jeeda wadanka libiya cabdulqaadir aljazaa'iri oo ha ku jeeda wadanka jazaa'ir kan shanaad maybwa maxamed cabdulaahi xasan wadanka soomaaliya ha ku jeeda
waayahay eedaa mahadsanta xuseen xaafado markala maybaa markaasa sheegeeya cod sii haytay markii hore laakiin balse hadda maybaa ee, ee, ku wargeliyeya xaafad alaala xaafadii una buug ku darayna in dhibca ku goho doonaa markala deesinka nage xaafado tartamahay ee sabiila xaafadood bardaale b ideeda e iyo xaaf- deegaanka habre e maybasin sheegane codsi madiila ku kooya xaafad alaala xaafadii doo un ku dheegna in una dhibco ku gooyi doono wali hadda ku bilaawda insha allah su-aalin maybaa isku leh xaafada bardaale b weeroy halo bardaale b
Halo radio وسع bardaale b in diyaar garooba su-aalan maybaa su-aal taariikhe dhigaagin fura mayna iyo indhehda su-aalo sababtan sheega waktigii la suri calanka soomaaliya gobonimada ku hor ama gum- ee, xornimadii ku hor marlamaad yasinka naga su-aala su-aal taariikhu bardaale b sheega xilligii ama goortii la suri calanka soomaaliya gobonimadii ku hor ama xornimada ku hor mar saddexaad sheega wakhtigii ama goortii la suri calanka soomaaliya gobonimada ku hor ama xurnimada ku hor jawaabtiyasin ku sugaan insha allah
buugga tartanka howal barti hojeelada la koos
halow bardaale b
radio وسع
jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب لا تتبعنا عمل التاريخي الجواب في أجل تدينيبو إن شاء الله ثم إلى مري أكتوبر كنت أقول كنت أعبرتي mar lamaad ka naga bardaale b
سؤال الجواب في أجل مرة تدينيبو ثم إلى مري أكتوبر كنت أقول كنت أعبرتي sax iyo qalad guddiga su-aali lamaas oo taariikha islamarkaasna nasiibkan weeladaan in loo warsado tartamayaalka berdaale b jawaabtiga ku biya meebwaas oo sax ah meesaas ka helana lama dhibcod iyo abwanweero ganyaay idenya maweelan
ina dalmar وإلى محسن علينا واكو لما تبعد برداربي جد كدرموي وستم فرق فرقنا كذي هم قولي لازم يسنعتها كثيرا لما تبعد هل تبعد ما يبقى ان ايبه هين أبوكر هاشمي يسين كتيبه إلى سين كتوية عنيب هين عنيب هو إلى سين كتوية هل كنت تبعد فقال هل تبعد ما يبقى سين كتيبه هل دنا مرنا على سين كتيبه ما يبقى سين كتيبه موطنوه رسول الزهام بدنا sheegdo يا خبر هذا مكان هذا شاهد.
هذا شيء ما هذا ويرده موسم بشبه بلا يدي جديد هكذا بعد قال يا حافظ البردالة أنا فرحان وأنت عزيز المرهين Kaxali, iska xali.
دي أنا أستحقن هنا أعطيك أفكار وخنا ميان نكو دي من أبوه Iska xali, abdi.
دي أستحقن مايو دلمرو ورهاورو وردلمرو ورهاورة أزادة يا محسن لما تبشبه أنا دي لما تبقى تلبي
waayahay ee, su-aalaha toban iyo todobaad waliba isku lee tartamayaasha deegaanka habra e halo habre e habre e andiyaar garoobe su-aalan mid waa su-aal taariikh eh mayna iyaan yaase sababtan sheega mudanihii aan ku horeeyey ee baarlamaanka baarlamaanka waktigii kun sagaal boqol iyo lixdankii marlamaad nasiinka nage sheega mas-uulkii ama mudanihii inka horeeyey ee baarlamaanka waktigii kun sagaal boqol iyo lixdankii mar saddexaad sheega mudanihii inka horeeyey ee soomaaliya ama ee baarlamaanka soomaaliya waktigii kun sagaal boqol iyo lixdankii jawaabtiyasin ku sugaan insha allah
Buugga tartanka barati wajeelada alkood howar barati wajeelada alkood
halo habre Hello, Radio Warsan.
jawaabta
Bismillahir Rahmanir Rahim. Haddii aan la tartamiyaasha deegaanka Habre ee su'aalaha jawaabtayna baan uga doonaa insha Allah. Xaaji Bakiir Ismaaciil Yusuf.
mar lamaad ka naga
Su'aalaha jawaabtay haddii aan kalagna waa Aadan Abdulle Usmaan. Tankala idaacadda mayba weydiyaane haddii aan la tartamiyaasha deegaanka Habre ee su'aal inuu weydiiyo oo diiniga hayti oo una sanin guddiga hana ku sheegana waayan meelka qorantana ma leh unin niinsaanta tan xisaabta taasoo kale niinsaanta warka kortu malaay guddiga cadaaladna finaan walma kuwedan musuqa luwel bulshaweynka mesan sheegay ini finaan walma kuwedan waan musuq socda maca salaam waan itanama
waayahay eera mahadsantiin habre dareenka kiiking ee tartanka isan ku muujideen xuseen cadaani iyo guddiga waa tahay cabdulaahi ow eedaa mahadsanta tan halka habar cabashadiiyo sheegadaha tiradnin jarta tartanka maadaama waqtin ahaaye horan ka sii soconay su-aali luweydi taariikhda hayti tartamayaalka deegaanka haabare jawaabtiga ku biamay badoo saxan hayna
waayahaya eera mahadsanta jawaabta xuseen hee su-aalaas taariikhda hayti oo su-aali saddexaad ee lagu warsagay tartamyaalka deegaanka haabara ah jawaabtii oo haddii gordu waayo maybua jamaal cabdulaahi qaalib haddii marlamaad hankanaa jawaabta maybua jamaal cabdulaahi qaalib
eera mahadsanta xuseen ah su-aalo kale ee nihersin yaa kasii dareerdon dhextaal ku jir waayahay idaacad warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaashan dhegeystayaal tartan qoneedka bila barakeysan ee ramadaan yaa qeybageeya sama finalka uu ka guda galni oo weliba ka gudi jirna su-aalan mayba su-aal juqraafi ee mayna iskulee tartamayaalka xaafada ideeda ee waa su-aaliyo toban iyo sideed ee tar- waa toban iyo sagaalaad ee tartanka ooga halo ideeda ee
hado radio warsan ideeda ee indiyaar gudooba su-aalan mayba su-aal juqraafi ee mayna iyo indiyaarta siratan sheega bedka iyo kafadheeda xerada victoria square mayl ahaan mar saddex waa mar lamaad ee kanaga su-aala sheega bedka iyo kafadheeda xerada victoria square mayl ahaan mar saddexaad iyo su-aalo ka naga xaafadda iyada ee juqraafiyo su-aalla sheega bedka iyo kafadheeda xerada victoria square mayl ahaan jawaabtiiyasin ku fadhin insha allah
buugga tartanka bajeelada lakood howarbarti bajeelada lakood
halow xaafadda ideeda ee
halo radio warsan jawaabta
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبعد سؤالا جوابتي مركز كدين تتميالك حافظ بيديد يا ضمان تغير ياسو سؤال جوابتي ولبن عباسة إن شاء الله ساعة تورتا لباسن لباسيني لباسين لحكم اللي حكم سكوات مايل
mar labaad ka naga ideeda ee
labaati lix kun lix boqol twelve mile
sax iyo qalad guddiga waa tahay su-aalii koowaad oo su-aal juqraafi ah la warsay tartamyaalka ideeda ee jawaabtiyo ku bielnayba soo sax ama hayna
xuseen ma qalad kale jawaabta su-aalii tomi'ii lamaad ee su-aalii koowaad juqraafi ah oo la warsay tartamyaalka xaafadda ideeda ee jawaabtiyo ku bielmayba soo sax ama hayna
waayahaya jawaabta haya الوجه جلس وربي وأولي وحسن الواعي
ilamaadkii abwaan weerow su-aalaha jawaabtiya may banaanaanta labaatan ili kun sideed boqol labaatan iyo sideed square mile mar lamaad jawaabta siinkanaway labaatan ili kun sideed boqol labaatan iyo sideed square mile
waayahaya eeda mahadsanto xuseen su-aalahan danboyta waa su-aalii lamaad oo juqraafi ee maba isku leeya tartamayaasha xaafadda berdaale b halo berdaale b halo radio warsan bardaale b n dr garoobe su-aalan mago su-aal juqraafiya waa su-aalii labaatanaad ee tartanka uuka sheega dherarka webiga neejar marlamaad yasinka nage sheega dherarka webiga neejar mar saddexaad sheega webiga ama dherarka webiga neejar jawaabteesiin ku sugaan insha allah
buugga tartanka berjaakubood howarbarti bajeelada lakood
halo bardaale b
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان شاء الله سؤال الجواب فيها درس زين ما يبغى افركم بغل تسيسان كيلومتر
marlamaad ka naga
سؤال الجواب فيها برنامج ذلك ما يبغى افركم بغل تسيسان كيلومتر sax iyo qalad guddiga tahay su-aali dhammaad juqraafi ee la warsay tartamyaalka xaafadda berdaale b jawaabtiyo ku bielmay bosto sax aan hayna
waayahay jawaabta xuseen haye
waa tahay su-aalaha jawaabtee may banaadaase afar kun iyo lama boqol kilomitr jawaabta mar lamaadka naway afar kun iyo lama boqol kilomitr
waayahay su-aalaan damboyta su-aalaan damboyta may baa isku leh deegaanka habre ee halo habre ee halo habre ee
قومني قومني
halo habre ee waayahay ila amahasiin habre ee qadka teleefonkii yaa sikase aan ku bahan barnaamijkana xadgudub yaa kasoo biyan ila mahadsiyin jawaabta iyo weliba ee hadalada markaasa iyo idaacadda ku eran dareenka kijo aan kuma hadnagaan xusinaye waa tahay cabdulaahi eeda mahadsanta una oo ilaaliyana xuquuqda iyo anshaxa ee ninka socday bilay kowdiya ilaa iyo ooka oo labaatii sideed ee ramadaan tartankii ku bahay idaacadda radio warsan ka tartamayeen xaafado shal ee magaalada baydhabo ee runtii intii tartanka hanin socday hal hanin una hal xaafad kumid ah xaafadooyinta deegaanadii tartamayeen oo una siinay forfayat masaaxad gudub la kasoo bima jarta una oo cadaaladda iyo nidaamka ilaaliyana tartamyaalka deegaanka haabara ee cabasho dhowr jeer ha tabiyeen cabashadiiyo cabasho oo meynay tahay meel aan ka saleysanayna oo walba lanku dhabuqu korna markii runta lan sheegay sabrayfod eh xataa hay aan xalliga arrintuun las ari iyo xataa mesejo oo saqaab daran ee dad handiraayeen saasi horta nasiib daro ee ku aad sheegadaana waana unku hambalyayana sidayo ha ka tartamayeen muddadii fogayti ee biluun intii lakuguda jaray bilo barakeysa ramadaan meyna saasoo kale aan kuma hadnagaane sida qiimaha leyo ra'yi shoohan ku bandhigeen dadweynahana markhaatin ku kiciyin oo ka kaanta la tartamayeen walaalasho ideeda ee iyo berdaale ee iyona tartankii dareere hayro asluub eh mase asluub dare eh iyo tartankii oo socda su-aalashoona xaq aan lahayen in lagu warsado qadkiyo kas iyo maag aan ku baxeen iyo oona meelo fal aflagaadi ay ku geysadeen mayba go-aano ku qaadado doone arrintaasayna tartan wadayaalka idaacadda iyo guddiga garab walaal hoob ilaahi raalika nagada waana mar kalena ku fiirsado doona tartamadahan in socdaan hoob ilaahina waafiji raalinaka nagada ramadaanka ha socda may guutaan uu ka tartankan ka socdi idaacadda ka tartamayna saddexaad qudood ideeda ee berdaale b iyo deegaanka haabare ee markii su-aalowii tumiisiyeeda lahadeeri deegaanka haabare ee maxad aan waldhadana su-aali saddexaad taariikha ini la warsada markaas iyo aflagaado ku jeysadeen ku hor todobadii su-aaladii waxaad in lahaaya may baarse saxa aan ku jawaabadeena su-aali sagaalaad iyo su-aali tum iyo lamaad oo chemistry iyo physics shalahaayeen meelasayo ku lukooyeen min afar min lamlama dhibcood saasa natiijadiiyo oo tartanka aan dhammaaniyo ka heleen afar dhibcood guddiga iyo daadihiyaalka barnaamijka markii una shuurayni may bahnayn batay maadaamayo ficiladiyo iyo hadalladiyo una qiimayni tartankaniyo oo socda ku baxeen tartamyaalka deegaanka haaware ee afartii dhibcood oo ku kulukooyeen iyo oo la xaq dhowrow waana la qadariyo qiimana la siiyo tartamyaalka kale ideeda ee iyo bardaale ee oo ka kanka loo lama hayaan iniyo aan gudubaan faynaalaha tartanka guddiga mayba go-aansada inay afartii dhibcood oo la kooyeen deegaanka haabare ee guutaan meelo laku saara wal dhibco ee meeliyo nintaalna oo ka kan ee antarsadaana tartankana saas iyo kasshaku ku baxeen wabilaahi towfiiq tartankaa sii wadadaana waayahay mahadsanto su-aalin damboyti mayba haytay su-aali juqraafiga hayti ee haabra una aan ku werni qadkanayo ku baxeen anshaxa iyo weliba shuruudagi barnaamijka horay una aan sheegnayo iyo markaas niila dhowri waayena xuseen isuba ku dhawaaji go-aanku aan ku qaadanay barnaamijka natiijada guud tartankii owka markaas aan dhexeeyey xaafado ideeda ee iyo bardaala e iyo xaafadda ama deegaanka haabra b yana ka dhawaaqi doona insha allah inagii iyo weliba mukhtaar dalmar oo madaxa barnaamijyada idaacad warsan markii lakukooya taageere oo ku isa haabra b ama waa haabra e isa anhay markii lakukooya waxa madaxa idaacadda warsan isa ku tirsanyi yaha ka dhawaaya
cabdullaahi nuur aadan eediyeeda aan mahadsanto mayba horto koowaad iyo labaad iyo saddexaad bo eed unku xumaha ini deegaanka haabale oo hakajaabkii tartan kunsan iyo bilawgii ilaa uu ka su-aalooyinka damboy ismisiyedaad marti la maraayo lahsadeeri inay khadka kubato oo dhibido shuruucdii barnaamijka ka dareeri oo haay inay xaafadii markaas tabasho dhabta iyo la xariirta guddiga dhowr foofanaha la xariireen isla hadalni tartankii oo dareeray iyo baaritaankii laga jarayna kolley nasii jiraanka kabay dhowr toosana ku dhiidi in idaacadda oo barnaamijkuusa oo hawada ka jaro toosan bahaw xaafadiya dacwato kubacdina layska nagado guddigii jawaabta oo ballanka ariga inay khalad tahaysina dhowr tooka buseeda ku nagadaay waana xuquuqdii xaafadaas weyn la siiyay ahlul caqliga iyo ahlul beledka oo dhan taas markhaati iyo kuwada iyin barnaamijkana su-aalo inta badan way baxa diyaariyaasay jaamacadda koonfurta oo dad kubare ah oo kaxeel dheer weliba daraasaadka su-aalo laga suubiyo xataa hoobo iyo fadhi inagoo barnaamijka kii dota jaraan oo hawada toos ku dareeraan sidii asbuubka haayay yoon dhamaysada fadeen su-aaloobidla weydiiyaay oo haayeen sababa su-aal xataa miisaan inti weeraan ooyo eraan su-aalo nooma qul jawaabtida saxdeena mid qaladeena intabiyo usuugna ودعودي إدوبيو تيجنايتي إلا آخر لحظة لها كديراي ما يبقى عن دراء إني دكتي أكتر تماو برنامج في أهو ذلك الجرى إني لا أري داديالكي برنامج في يقولي برنامج في أو يو كتل مامان والأنشحة ميديا بمركز معقول بنكاين إني عمرسي guddigana aan ka hambaryay tallaabadii go-aanka geesinimadii lagu sagaaday xadgudubkii iyo suubigii deegaanka haabarna sheentay in dhibcoodooda kugu gooyey saasna go-aanku ku deertay idaacadda warsan iyo weliba guddigii garab walaal oo barnaamijku taabigeliyaay maybana sixaqadin weyjiyey su-aaliyo dhahaya qod toddobaad oo juqraafiga hayti markii dhaha adeeriyana nasiir daro may baana hatana maramadka dhiirigeliya ku fiirsashada iyo ku fiirsadaan ini xataa sanadka dambe oo bacdaga awood dilay oo goraada iniyo ku fiirsada doonaan absolutely si toosee lagu mamnuuci iniyo ku qeyb qaadaan tartanka kooneedka idaacadda warsan insha allah haatan guddigii garab walaayaan jeediye inuu markaas natiijadii sheegaan oo lamaadii xaafadoo tartamaayeen oo uuna ha ku qaadnay xaafadda ideede iyo xaafadda bardaale gebi ahaanba meelo kubadii deegaanka haabare waa natiijeena dhibca iyo cunto aan ka dhahayn oo lagula nagadi dhammaadii su-aal oo ku jawaabeen
waayahaya xaafado qadka ka jarayaa daranka kiijo gudubu doona intaynana gudubna gudoomiyaha garab walaalyan yalrooga yaxyi maan yuusuf oo bilaawkii tartanka uu ka markayay saddex saaci bar waa saddex saac isu bilaabday ilaa ma waqtiin oo saacadii sheegahayka shantii saac iyo labaatan isu istuudiya xaadirkahay iyo qaabka tartanka uu sakadareyga isa kormeero ku hayay gudoomiyaha dhawaaw bal adina daranka kiika
إيدي إلى محمد عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا دماء أمتا مسلمين تقودها ملكسر ومليبا الله في رمضان الكريم إلهي ما هدلع إن صنك ولي ملي وكأني يستطرتن كان يندلع رهمين قلوات التغضبات أمين قرتن كبلا وضعي إن إلا إيوك ميلا راين شغل الجدول ميكا دلع ميلا راين شغل إن salaysan oo qiimo leh oo iyaga dareer tartanka iyo meel arayan sheegada barnaamijkaas asxaabtii meel arayan sheegada wadi oo meel arayan sheegada ilaahay ku soo mahadaas kule abwaanadiyo iyo wali id unkuma marka uuka oo aan stuudiyaha roogi ini meel arayan sheegada deegaanka habar iyo ka dhiyaan meel arayan sheegada shuruucdii anyaali tartanka qaybkumadeeniyo iibiyaan iyadiidaan ku huma barnaamijka meesha gabagabeeyena qaybtiyo iyagu ku toosanaayeen qaybkumade sharciga inyaali tartanka yoon markaati ku yahay umtana markaati kuhata inuu ka hadgudubaan saas daraadii kolley guddiga go-aanka qaadeen markaati ku insha allah way buuha kolley iyo qaybku laha weliba lahaa xaafado kale meel araayan sheegada la tartamaayeen xaafadaas kuley sharcigaas xaafadda ididaha kan deegaanka habar goonaman ah lan kasta oo meel araayan sheegad barnaamijkan ku qayb qaado xaafad kasta ayaa meel araayan sheegay qowde waliba lahaa lankii oo walqaba horaan sheegne in oo meel araay usa barnaamij iyay dood aan ka dhagna hawada aan marayna meel araayan sheegad barnaamij oo aflagaadi walamada sidaa tab uu ka dheeday amata markaata ku yein waliba lahaa dhammaan guddiga oo barnaamijkoodii waryaalka iyo guddiga ku dadaala garab walaal iyo abwaanadeen oo meelahaan sheewarow iyo abwaan maxsan qaalin jaakole abwaan qaalin eow iyo abwaankan daadiyar warow iyo wareegen qaaliga ustaad dalmar oo ee meelahaan sheegada rugcadaa ciyaara kor oo barnaamijyadan oo meelahaan sheegada saxaafadda iyo barnaamijyada ku bahaayeen oo warbaahinta qof oo heeldeerna siiyey weli cidaayeen dhammaan umata meelkasrogda soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed stuudiyaha ini uu ka dad khowre fadhiyeen deegaanka haabara meel araayan sheegada iyo qaladkaas ka dhiyeen iyo qalad meel araayan sheegada lonku galna taasas cidaayeen marka insha allah mikroobka wali ka wareejiyey cabdulaahi nuur aadan jecelow cabdullaahi eedyada mahadsantiin saasin kudhaayteen sii hambalyahay guud ahaan insha allah maadaama tartan gebagabaneen maraha insha allah eedan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay mahadsanyi yaxya macalin yuusuf oo guddoomiyaha garab walaal ee mahadnaqe mibaa weereye lamada xaafirood ee qadka waktigan xaadirka eh ee tartamaayo owka saddeed tartamayaan la kumid ahaayeen welina waa ku weydii doona dareenka kiido iyo tartanka owka dhaaf uusa ka dareeray halo ideeda eh
halo radio watan ideeda eh ha dhawaada dareenka kiikiin ee tartankii owka seendhamari bardaale b iyo deegaanka haabra ee dhismaha koobasan dareenka kiikiin
أولا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي معاذ السلام إلهي جنين سلسجني سلسن كان بالله شيء رمضان بالله شيء الله يهدف سعدي ولد تشرف له إن جدية يا جدية برنامج يا جدية جدية كرب ولان وقعنا كتير كذاين ما شاء الله والله أرجع في فرح فرحة نو أو ولبا جول جاي كذاين الحمد لله هذا ما لدي أيضا كمان عليه كمان جدية من الرغم iyo baadiyaasha barnaamijka oo dulqaadka amwaal badaya hamin walba haminjeediyaayen qalin dulqaadaan xitaa ashaqami oo leedla kala dhaqan iyo dad dulqaadan jireen haddana waa lidadkan lahaa hambaliyo duulaysteen mar walba eediyadana sigmaad aliyaan insha allah kolay un weligana mada kulanna waynu maanta tahay xaafadana saasootana oo kujeedka korta amiskaraa gushaga dukorta amijartana madiyi markaan alxamdulilah ilaahay maale ilaahagaan indhamay haddana eediyadaan waa shajin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا ما سنتين حافظ إلي دقاء درنك كيكين اسم كبيرين ترتنكا عن اسم كبير بكينبا حافظ بردال بيا ويرا يونا ساس طولمد درنك كيجو إن يودي بدان يافي ريتونا هلو بردال بي
هلو راي ورسن بردال بي هذا وعد درنك كيكين أكيدن ترتنكي وجسن لمري إلي دقاء يهابر آي يوقعكو tartanka ka bilaabadi waana saka dhammaadi iyo walyaabo isin tartanka uu ka ku filadahaysaan natiijada
alxamdulilah ilaahaya mahadle runtii waa eed iyo faraxsana waa ninkii ninkii inkidanbeen diyaarkurno oo final bisha yani maasha allah magacan baryay walaagadan waxay tartamaayeen haawar iyo iyeede hadhowaadaa hadhowaadaa magagalonta eediyadun kuwan baliyayay dhammaan shaqaalaha idaacadda warsan iyo garab walaag tartanka uu kamid ah herkore ee sasayda nadiitayninka dhammaaday ciidanka faraxsanima guulan lamalama christmas walaalnyogan hadhawaada asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا أنتمها النجاح حافظ بردة لبي دانك كيجو يوهاكو بنت تسلمت إيشين هنا سنتين إذا دقاء waxbaa ku wareejiyaya maxamed salaad iyo natiijadii uu ka tartankiisa ka dhamaaday
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaah mahne tartankii sideed xaafadood oo wasanin geergabay alxamdulilah ilaah mahdaad isule cabdulaahi uu kumida tartanka kaduuya tartanadii hore oo ka socda jireen idaacadda magaca ugu saddex kooxood ee tartamayn canas oo sharce ideeda ee bardaale b iyo deegaanka haabar ee hawabaan ku bilaabo xaafadda ideeda ee mebaa lagu warsaday todoba su-aal todobaad su-aal lagu warsay mebaa ka jawaabtay afar ku mid eh mebaa lakootay siyeed dhibcood ideeda ee mebaa lakootay siyeed dhibcood saas oo kale deegaanka haabar yaani mebaa lagu warsaday mebaa lagu warsaday todoba su-aal todobaad lagu warsaday mebaa ka jawaabtay lama ku mid eh mebaa lakootay afar dhibcood maadaama iyo anshaxuma samayn dartee afartii dhibcood guddiga ee fikiradii deegaanka haabur oogna waa la weysay ibir dhibcood saas oo kale xaafadda bardaala d yaana mebaa la warsaday todoba su-aal todobaad la warsaday mebaa ka jawaabtay shan mebaa la kootay yaana tuman dhibcood bardaala tuman dhibcood haabur ibir ideede siyeed dhibcood
mar labaad natiijada ninkana isu tartankaa ka dhammaaday ideede xaafadudan waliba kootay
إذا دقاء ماذا في جوابتي عبر سؤالك ماذا لقيتي سيد دروس حابر آ ماذا في جوابتي لما سؤال ماذا لقيتي عبر دروس بعد ما ينشح مسمين دركة لما دروس جدي مكي أم كسلبي مكي تاري ماذا لقيتي إبر والدقاء مير ميتالا ديران كحابر آ سأتوقع برد على بي يانا ماذا لقيتي ثم دروس
waayahay ama hasantaa oo ka tartankii maybaa inaga finalka aan gudubay waana final is arag doonaana tartamayaasha xaafadda bardaale b oo ka tartankii finalka iyo aan gudubayn walina iyo la tartami doonaana finalka tartamayaasha xaafadda salaamey b oo xalay iyona iska xaadiriyeen finalka ideeda e iyona mahadgaaraya injeegiyana maadaama tartan xiise leh iyo habandhikeen iyo weliba tartan asduulaysan uu ka mayba markaas daayaya in tartanku isahay tartan cadaalad eh tartan markaas asduubaysanay tartanan dhamaay guddiga garab walaal tartanan undhamaayeen madaxda idaacad warsan iyo weliba daadihyaalyo iyo abwaanadii bilan intii tartanku saa dareeray kusa iyo xaadirka haayeenba jaakole iyo weliba bonweroge kanagada iyona dareenka kejo ee kiciidan tartankii uu ka dhamaray
cabdulaahi intii abwaanihin gudubna yaa maybaa hay shirkii laga qaadi idaacadda warsan dhafiye oo sideed xaafadood inay googol ku haayeen ini sideed xaafadood hamiinku la tartansii kow ini xaafada inka dhibca badanaato iyo eegtatan finalka hambaasa tan ha sii dirna iyana gada doonto tan kaalin saddexa gala doonto markii aan annagadu intii ka andacoodeen deegaanka haabar oo kale su-aalogii la weydiiyey hal su-aal oo yoolahaayan oo juquraafiya ini la weydiiyayo qadku ku been kow may baan xaqinlahayn ini la weydiiyo todoba su-aal todobaadii su-aal la weydiiyey lama kumid ay ku jawaabeen halna khadka ku been saas wali ku kubeer daroobay saddex su-aal halyo isku beer daray khadka ku been lamana toos yaan ku noogeen intii kala oo xaafado iyo hayti ini la warsado xaafado kale sadiidii kale oo markaas dhamaadi kale oo xaafadood ideeda todobaadii la weydiiyey yoona maybaa ku jawaabena afar